asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaa ila jooga madaxda gobolada ee walaayaadka islaamiga ah qaarkood waxa ay ka qayb galeen oo soo gebagaboobay shir u dhexeeyey hogaanka sare ee xarakada shabaab almujaahidiin iyo iyaga haddaba maxaa shirkan looga hadlay maxaa ayaga la faray si gooni ah maxaa loogu tilmaamay arrimahaas ayaanu ka wareysanaynaa waxaanu ka cudurdaaranaynaa in walaada qaarkood aysan halkan nala joogin maadaama gobolla fog ay jiraan oo aaladda fogaan aragga ay uga soo qayb galeen ee shirka laakiin waxaan wareysanaynaa kuwa ay nala jooga iminkana waxaa iga soo hor muuqda sheekh cali darwiish oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe marka hore kusoo dhawow idaacadda islamiga alfurqaan jazaaka allahu khayran cabdullahi waa dhowahaysa waxaa tahay waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe halkan shir baad ku yeelateen haddii aad tihiin xarakada shabaab almujaahidiin bal ka waran maxay ahaayeen ama kuula muhiimsanaa qodobada halkan aad ku falanqayseen muddo ayaad fadhiseen
muddo dheer ayaan meeshaan fadhinay shirku socday wuxuuna ka dhexeeyey qiyaadada xarakatu shabaab almujaahidiin iyo maktabku siyaasa walwilaayaat iyo makaatibtii ka shaqaynaysa oo dhan jazaahum allahu khayran wax badana laga niqaasho oo la gorfeeyo oo laisla rogrogay waxaa ka soo baxay guulo aada u sarreeya waxyaalaha meesha ka soo baxay horumarka bulshadan ayaa ka mid a sidii loo horumari lahaa xagga waxbarashada dacwada wax soo saarka beeraha caafimaadkooda arrimahaasoo dhan baa laga wada tashaday iyo kuwo kaloo fara badan dhammaanna waxaa laga wada gaaro go-aano ilahayna waxaa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo hirgeliyo noo meelmariyo adigu si gooniya maxaad meesha ka faa'ida waana marka ugu horeysa oo dee aad waali noqoto marka xog badan meesha waa laisku weydaarsada xoogaa mar qaarna waa suuragal in waxyaabaha qaar laisku dhaliilayo anigu waxyaalahan ka faa'ida waxaa kamid ah waaya fadhigii ugu horreeyan ka qayb galay wulaadda iyo qiyaadada sare ay leeyihiin anigoo ka socda maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka de waxaa ii soo baxday in ummadda masiirkeedii looga hadlayo meeshan jazaka allah khayr aad baad umahadsan tahay waa hagaag iminkana waxaa ila jooga waliga walaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan sheekh cusmaan marka hore kuso dhawo idacadda islamiga alfurqaan akhi cabdullahi waan dhow jazaaka allah khayr sheekh cusmaan halkan kulan baad ku laheedeen adigu ma markii ugu horeyso kulan caynkan aad ka qayb gashaa jazaaka allahu khayran waa kulan waa ka qayb geli jiray kulammada badnaa laakiin kulankan wuxuu ahaa kulan oo maaragtay gooni ah oo nooci ah oo runtii noociisa kama qayb gelin hadda ka hor waa kulan maaragtay uu ku soo aaday wakhti maaragtay xasaasi ah eena loogana hadlaayey masaalixda guud oo dadka muslimiinta jazaaka allahu khayran qiyaadadii xarakada iyo hogaankii guudna maaragtay ay soo qayb galan waa shir macno weyn ku fadhiya insha allahu tabaaraka wa tacaala waaya marka adigu si gooniya maxaad uga faa'iida maadaama aad tahay nin dad badan maamulaya maxaad ka faa'iiday oo kula noqonaysaa bulshada aad maamulaysa jazaaka allahu khayr horta abdheed weyn baan ka hadlnay oo maxaanku irahdaa ii sheeg wax badan oo naga maqnaa ayaa laga hadlay qadaayaad badan oo saaxada maaragtay ka jiray ayaa laga hadlay wixii aqabaadaa la sheegay wixii injaazaad iyo waxqabad ah waa laga hadlay adiga waxyaabo fara badan oo daah naga saarna oo maaragtay hogaanku ay soo bandhigeen oo maasha allah haddii la noqdo waxay noqonaysaa insha allahu tacaala meydaankana laga arki doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxyaabaha kale hadda hoogaa cibaadaad badan iyo qur-aan akhris badan iyo maaragtay alla ku-xirnaasho badan wax badan qalbiga maadaama wax kale oo mashaaqishii culaasadii laga soo gacan banaaday marka hooga adi waxay ahayd maaragtay wanaag fara badan iyo kheyr fara badan ayaan kula kulannay meesha jazaaka allahu khayr adoo soo koobaya marka waxyaabihii aad soo gudbiso tiri waxaan waxaana caqabadii ugu ah waxbaa laga qabanaya lagu yiri sooma si guud ahaana dee waa warbixinaa la iska dhegeystay oo maaragtay wilaayo kastaba warbixinaa bixisay makaatibtii guud ahaan jaho kastaba maaragtay warbaa laga dhegeysanayay odayga waa fadhiyey amiirka guud ahaan waa la fadhiyey madaxdii dhanaa fadhisay marka aqabaadkii lasoo gudbayna waa la xaliyey boqolkiiba waxaa la dhihi karaa boqol wixii aan sheegnay aqabaadeena waa la xaliyey ilaahay baana ku mahadsan wixii injaazaad iyo horumar ay waxba oo maaragtay idan waa la bogaadiyey aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga walaayada islaamiga ah ee bakool oo u warramay idaacadda islaamiga alfurqaan waa hagaag iminkana waxaa ila jooga waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo muddooyinkan aynaan is arag waxaad naga wartaa bal shirkan halkan ka dhaca ood ka soo qayb gashay muxuu kaga duwanaa shirarkii horead ka soo qayb geli jirtay adiga qiimeyntaada marka la eego horta qofaan joogin loogama sheekin kara cabdallow wax badan buu kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay horta xagga waktiga waa kaga duwan yahay wuxuu kaga duwan yahay xagga wakhtigiisu waa dheera waxaa kale uu kaga duwan yahay dhinaca kale wakhtiga uu ku aaday wuxuu kaga duwanaa shirarka kale wakhtiga wuxuu ku aaday aad munaasib ugu ah in la kulmo buu ku aaday wuxuu ku soo aaday ayada oo xamladii weynadu cadowga soo qaaday ay jabtay mid yaroo gacan ku rimis oo isku day ana oo ay haddaba ku jabeen sida kuu muuqata ama aad maqlaysayna ay socotaan wuu ku soo aaday waxaa kaloo kaga duwanaa shirku wuxuu shir wax badan lagu xaqiijiyey dhinacyo badan wax kale lehba oo ummadda muslimiinta ah danahooda ah ama diintooda ha khusayso ama adduunyadooda ha khusayso shirkaanu waa shir xalliyey wax fara badan mujtamacana wuxuu ugu tegi doonaa guryahooda wilaayaadka islaamiga iyo bay tegi doontaa waxyaabaha xalismay dhanka siyaasadda wax fara badan baa xalismay ummadda dacwadeedii iyo muxuu ahaa khayrkeedii iyo wixii loo waday wax badan baa xalismay waa shir lagu qabtay waxyaaba aad u kala duwan oo tiro badan marka nin walba oo idin ka mid a raggiina wulaadda ama madaxda gobollada kale asigoo warqada dhaadheer situ yimid soomaan oo dhahay waxaan waxna laga waa shir la isku waa shir la isugu diray howlo waaweyn oo muslimiinta dan u ah oo masaalixdooda ay ku jirto hadday tahay adduunya haddii ay tahayba diin intuba shir oo lagu kala qaatay wey shir qiimo weyn ku fadhiyo shirkan waaya aad baad u mahadsan tahay kaasi waa sheekh guulad abunabxaan waaliga walaayada islaamiga ah hiiraan waxa uu warramay idaacadda islaamiga alfurqaan aad baad u mahadsantahay waa hagaag sidoo kale waxaanu la kulnay waliga walaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas sheekh luqmaan kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan waa dhawahay cabdullahi jazaaka allah khayran
waa hagaag shir baa halkan ka dhacay goobjoogaad ka ahayd ma marka ugu horeyso shir noocaana ka qayb gashaa ha waa markii ugu horreysa on ka qayb gala weeyaan waaya maxaad ka faa'iiday adigu si shaksiya marka laga soo tago qodobada ka soo baxa wallaahi saameyn culus buu agteedu ku leeyahay leanna maxaa yeelay waa arrin badan oo taariikhi ah oo ummadda waxaa weyaan in badan ay ka faa'iidaysanaysaa ka dhacay anigana faa'idadan baan qayb ka ahaa jazaka allah khayran waayahay maxaad istiri oo qodobada ka soo baxay iyo wixii laga niqaashay markaad eegto maxaad is leedahay waxtaray u leeyihin ummadda wallaahi runtii qodobada meeshaan ka soo baxay oo dhan dhammaan waa waxtar leanna maxaa yeelay waxaa meesha ku kulmay qiyadada xarka shubaal mujaahidiin hogaankeeda guud iyo waxaa weeye maamuladeeda kala duwanaa yacni qodobada meesha lagu qaatay oo dhan aanu rajeynayna inay dhaqan galaan waa qodobo ummadda soomaalida afyaa doona insha allahu tacala mustaqbalka soo socon dowla heraalka noqdo
waayahay waxaad ku noqonaysaa shaqadaadii markaad halkan imaanaysay iyo hadda oo aada noqonayso maxaa farqi ah oo kuu dhexeey farqi badanaa u dhexeeyo hadda waa si fiican loo abdheeb garoobay oo waxaa weeyaan baalal baa laleeyahay la dhihi karaa macnaha baalalna waa dareemi kartaayoo ma ogtahay shimbirka baalashuu ku buubaa ma ogtahay marka hadda waxaa la dhihi karaa dad baalal lahaanay hami weyn baan leenahay yacni saaxadana laga dareemi doonaa insha allahu tacaala waxqabadka iyo shaqooyinkan horyeella iyo fulintoodana ilahi baan weydiisanaynaa subxaana wa tacala inuu noo fududa insha allahu tacala jazaka allah khayran aad baad u mahadsantahay kaasi waa weliga walaa islaamiya gedo sheekh luqmaan abo anas aad baad umahadsantahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu weliga walaa islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abo cabdiraxmaan kusoo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan jazaaka allah khayr waan dhowahay idaacadda alfurqaan waan ugu mahad celinayaa adeega bulshada ee u haysa halkan baan isku aragnay kulanka uu ka socday kulankana iminka waa lasoo gebagabeeyey u dhexeeyey madaxda sare xarakada shabaab almujaahidiin iyo walaada iyo rag kale oo mas-uuliyiin oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin muxuu kulankani ku saabsanaa jazaaka allahu khayr kulankan kulan xaqiiqatan muhiim ayuu ahaa waxaana u dhexeeyey maktabka siyaasaadka iyo walaayaadka iyo qiyaadada xarakada xaqiiqatan wuxuu ku saabsanaa marka arrimo masiiri ah in laga wada tashto oo ummadda wax kual u ah ayuu ku saabsanaa iyo si loo ilaalinayo midnimada camalka ayuu ku saabsanaa wax badanna insha allah tacala waa lagu lafaguray wanaag badanna waa noo muuqday dadkana insha allah tacala haddee iswaraysi akhbaarna waa lakala qaatay oo acmaasha soo socotay intaasoo socotin akhbaarna waa lagu kala qaatay haddee wax badan nooga dhigna xaqiiqatan bayaan baad soo saarteen maxaad rajeynaysaa in ay ka dhaqan galaan bayaankaas qodobo badana soo saarteen jazaaka allahu khayran waa mahadsan tahay bayaan ayaa shirka ka soo baxay iyo kulanka wax ku ool ah awalna horta bayanka waan soo dhaweynaynaa kagawaali ahaan iyo walaay ahaan waan soo dhaweynaa wixii ka soo baxay bayaankaas iyo shirka wixii ka soo baxay xaqiiqatan bayaankaas iyo qodobada ka soo baxayna insha allah tacala waxay noqon doonaan arrimo muhiim u ah bulshada arrimo masiiri ah waxaa jiray oo qadaaya taagna ayaa jiray oo insha allah tacala xal looga gaaray ayaa jiray insha allahu tacaala marka waad faraxsanta waan faraxsan annaga ka walaay ahaan insha allah tacala waana soo dhaweynaynaa xaqiiqatan insha allah tacala waxaan rajeynaynaa si kal ilaaba inaan u fulin doono insha allah maxaa iska kaa bedela markaad halkaan timiday haddana shaqadiiad ku noqonaysaa wax badanaa iska bedelay xaqiiqatan dad aan muddo mugta aan is arkina is aragnay dad walaala oo mujaahidiin oo mugtahay nin kastaba kaalin uu ku aadanaa ayaa meeshaan ku kulmay haddee dad axibba ah oo ilahay dartiisa ku wada walaaloobay oo diintan waxaan usoo wada halgamayaa halkaan ku kulmay waxyaala badan iska bedelay kulley insha allah wax badanna waa rajaynayna insha allah tacala waa khayr ah marka inaad shaqadii sii dardir gelisaan adiga iyo ragga kale kaa hooseed rajeynaysaa markaad meesha ku noqon aad iyo aad aad iyo aad waan rajeynaya insha allah tacala shaqadaad insha allah tacala saaxadan in laga arki doono waan rajeynayna ilahi subhana taala ha noogu kaalmeeyo allah ha noogu fududeeyo arrintan insha allah tacala ma laydinla xisaabtamay maadaama aad ummaddii mas-uul ka tihiin haddaad tihiin walaada haa wax dee meesha mugtay waxaa loo imaaday in mugtay akhbaartii iyo shaqooyinka lasoo qabtay in mugtay laska waraysto iyo cilalka jiray maxaa jiray iyo laska wareysanayay haddee xisaabtan meesha waa ka dhacay waa lais weydiiyey qof kasta wuxuu soo qabtay uu ka warbixiyey maxaa qabatay bulshada maxaa u qabatay xagga dacwada iyo diinta horumarinteeda maxaa ka qabatay majaalka kale oo mugtay wax soo saarka iyo beeraha maxaa laga qabtay waa lais wareysanaya xisaabta mugtay waxay ahayd xisaab oo mugtay mas-uuliyiinta lala xisaabtamayad xaqiiqatan walaalahana ilahi subhana wataala waafajiyey qiyaadada jazaahum allahu khayran ilahi subhana wataala noo xifdiyo sheekh axmed abu yunis waaliga walaa islaamiga ee jubbada hoose asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa kusoo dhowo idaacad islaamiga alfurqaan waa dhowahay jazaaka allahu khayran baaraka allahu fiik halkan shir baad kaga qayb gashay ay yeelanayeen madaxda sare xarakada shabaab almujaahidiin iyo walaayadda ama madaxda gobolada oo adigu aad ka mid tahay iyo weliba rag kale oo mas-uuliyiina maxaa ka soo baxay jazaaka allahu khayran akhuuna si aad sheegayso waa meeshii shirba ka dhacay oo looga tashanayay arrimaha maanta masiiriga ah basocdo ama jihaadiga ah iyo arrimo kaleba looga tashanayay waxaana ugu tashanayay qiyaadada harakada iyo maktaba siyaasadul walaayaad waxaana ka soo baxay waa arrin muhiim ah oo maantana laga dareemo doono miisaanka markii bannaanka loo bax oo la arka doono aad iyo aadna faa'iido u ah baa ka soo baxay jazaaka allahu khayran waayahay adigu waa marka ugu horreyso shir caynkan ka qayb gasho sooma ha jazaaka allahu khayran waa markii iigu horreysay oo aan shirkan qayb galay waa markii haddana aan ugu farxad badanayay oo farxadda meesha ka dhacayso aan caadi aan hayn maxaa iska kaa bedelay halkan intii aad joogto oo shirka uu socday oo aad ka qayb gelaysa falanqeynadaha iyo doodaha iyo arrimaha dee sida runtaa maaragtay looga dabategayo oo aan lala ganfanayn jazaaka allahu khayran waa waha maanta aan halkan ka faa'iidiyey waa waha lasoo kooba karama sababtoo ah waa halkan ka dareengnay maanta cadowga oo ma ogtahay maanta dagaalka ku ah diinta islaamka iyo muslimiinta dhammaan iyo dhaqaradooda iyo qaabkii ma ogtahay ayaga oo u rafanayaan oo diin baabi'iyaan ay rabaan iyo wix halkan aan ka faa'idnay iyo annaga naftarkan oo shucuurtan isbedeshay oo markii banaanka aan joognay markii halkan joogna iskumad aan ahayn wax badan marka ka faa'idnay marka waxaan leenahay shirkan waxaa noo tahay faa'iide iyo fursad maanta camalkan socdo wax badan ka bedeli doona insha allahu rahmaan shaqadii aad ku noqonaysaa ma sidaadii horead ahaanaysaa mise waxbaad iska bedelaysa jasaaka allahu khayran akhuuna shaqadii markii aan ku noqonno sidii lama ahaanayo wax badan ba isbedeli doono waxi aan halkan ku qaadanay waxa markan loo bahanya inta dabiiqino bulshadii waxa weeyaan barnaamijkan u sharaxno waagay aan saarno si anaga maan doonta aan u fuulnay iyo si kasii badan ayagana doonta aan u saarno marka waxaad leedahay macluumaad badan oo iga dahasoonaa ayaan ogaaday jazaaka allahu khayran wax badan oo badan oo maanta wanaag u ah camalkan baa halkan ka ogaanay waxaan leeyahay marka banaanka markii aan aadnana wax badan ba halkaas noogu sii addaan doono bulshadana u addaan doono insha allah kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a walaadda ama madaxda gobolada ee wilaayaadka islaamiga ah waxay u warramayeen idaacadda islaamiga alfurqaan kadib markii lasoo gebagabeeyey kulan udhexeeyey hogaanka xarakada shabaab almujaahidiin iyo wulaadda oo ah ragga iminka aanu wareysanayni sidoo kale shirka waxaa xusid mudan inay joogeen mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin kuwaas oo intiina aan dhegaysanaysay aanu horay u wareysanay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu